أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi araxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal halkani waa idaacadda islaamiga andalus saacaddu waxa ay tilmaamaysa saddex saacoo fiidnimo wakhtiyadana kale waxaad inooga barateen barnaamijka faafreebka wararka gebi ahaanba waxaan caawa barnaamijka faafreebka ku soo qaadan doonnaa insha allahu tacaala mu'asasada alkataa'ib oo galabta bahaysay qaybta afaraad khudbadihii laga jeediyey xafladdii qalinjebinta mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf allah u naxariistee balse markan
لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا بالعلوم نقتدي بها مشاعر لننطلق wargelin muhiim ah idaacadda islaamiga ah ee al andalus waxay ku wargelinaysaa dhammaan wilaayaadka islaamiga ah ee koonfurta iyo bartamaha soomaaliya in idaacaddu ay qaban doonto tartankii ramadaanka ee looga bartay bisha barakeysan ee ramadaan sannadkan kun afar boqol lix iyo afartanka hijri insha allahu tacaala tartanku wuxuu dhex mari doonaa koob iyo toban majmuuco oo ka kala socda koob iyo tobanka wilaayo oo kale ah gedo jubbada dhexe jubbada hoose baay banaadir shabeellada hoose shabeellada dhexe bakool hiiraan galgaduud iyo wilaayada islaamiga ah ee mudug haddaba dhammaan wilaayooyinka waxaa lagu wargelinayaa inay sii diyaarsadaan majmuucada uga qaybgelaysa tartanka nidaamka tartanka oo ah nidaamkii hore loo yaqaan iyo faahfaahintiisa gadaal ayaan ka soo saari doonnaa insha allah wixii tafaasiil ah intaa ka badan waxaad kala xidhiidhi kartaan nambarada kale ah eber lix hal hal soddon iyo saddex sagaal sagaal siddeetan iyo saddex ama nambarka kale eber lix labo saddex sagaashan iyo labo siddeetan iyo siddeed siddeetan iyo toddobo wabillaahi towfiiq
أقسمتا أن تعملا انظروا لنملة كيف سقتنا عسلا فنملة ونحلة أقسمتا أن تعملا لم يحل لنا بأن نكسب منها الحيلا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعر لنطلب العلوم نقتدي بها
waa hagaag dhegaystayaal intiinii nala socotay qaybaha koowaad labaad iyo saddexaad ee mucaskarka sheekh bashiir caawase waxaad ku soo dhowaataan qaybta afaraad oo xiise gooni xambaarsan ugu horreyn waxaa muuqaalka lagu soo bandhigayaa kelimad uu xafladdaasi ka jeediyey suldaan ibraahim maxamed nuur suldaanka beesha iroole waxaan mahadoo dhan aan siinaynaa allah subxaanahu wa tacaala ee naga dhigay dad islaam ah noona gartay jihaad inaan maanta aan ku noolaan ilaasaa mahadoo dhan sidoo dhanta aan siinaynaa uma intaa kadib qiyaadadayna mujaahidiinta oo ku dadaalaya habeen iyo maalin inay bulshada muslimka ay soo saaraan ee mucaskaraad ay u diyaariyaan oo ay wax allaala wixii ku bahaya ku bixiyaan mucalimiin u diyaariyaan idaaran u diyaariyaan ayagana waxaan leenahay ilaahay weyna waxaa jizadooda allah abaalmariyo intaa kadib mucalimiintayni oo qiyaadada ahaa idaarada ahaa ee habeenkiina noo hurdo seegay maalintiina noo hu- ee hoy seexday fadhi ee noo hargal seegay waxaan leenahay jazaakum allahu khayran abaalka qofka gudo ugu sarreeya waa allah allah abaalkiina ha gudo intaa kadib een, marti sharafka oo haddana soo booqday ee walaalahayna ah ee culimmadayna ah ee idaarada ee xarakada ka yimid amase ee nuqubada ka yimid waxaan leenahay dhammaan wajazaakum allahu khayran culummo hadday yihiin iyo hadday ugaasi yihiin iyo hadday id- een, umaraa yihiin dhammaan jazaakum allahu khe- eh, khayr baan leenahay soo dhowaada waa saad maqasheen raggii walaalihiin ah oo ka soo baxay isticdaadkii ku maqnaa ayaanu nahay waxaan ka soo baxanay mucaskar ayaa hadda noo dhammaaday mucaskarkana hadde waa kan raggii ka soo baxay hortiina fadhiya ayaguna waxay ku- ay ka- ay ka kooban yihiin nuqabo culamaa uddiin iyo abwaano iyo dee mucalimiin iyo waxa walba oo de een ka- eh, ka kooban bulshada muslimka ayay ka kooban yihiin wa maca daalika waxaa nagu jira ger culus oo waaweyn baa nagu jirta allah barakeeyo allahu akbar intaa kadib waxaan leeyahay mujaahidiinta een bariga africa oo buuxu dhaafiyey furumaha muaskaraadkana buuxiyey waxaan leenahay jazaakum allahu khayran kula aljazaa allah ida abaalmariyo waxaad qabateen waxa loo baahnaa waxaadna sugteen howlihii idinkaga fadhiyey قدما نمضي نعلي الكون لنا علما عن أمتنا نجلي ليلا ساد وظلما markanna waxaad ku soo dhowaataan tix gabay ah oo goobta uu ka tiriyey abwaan jamaal cabdiraxmaan aadan samakaab halkan waxaan ugu ka soo jeedinaya gabay la yidhaaho baaq gabaygaas een, waxa uu la hadlaya ummadda soomaaliyeed oo baaq u diraya waxa halqab- halqabsigiisa leh oo aan ku halqabsaday gabay uu abwaanageeye duubay tiriyey oo la yidhaaho ballan gabaygaas ummadda soomaaliyeed buu kula ballamay iyo mujaahidiinta ballantaasaan dhex xoojinaya gabaygan wuxuuna sida tan bada gabayga waxaa loo tirshaa baahi ku ebiyoodee bunduuqyada waxaa loo sitaa baadil ku hor jooge waxa diinta loo baranayaa baadiyaad noqone waxa fulayga la ysaga bidaa waa nin soo baqaye waxay geesinimo soo baxdaa maalintii ba'an baxdow farasa waxaa looga taabaasa diriireede waxa baatirgee loo dhaqdaa barax sicaanoode waxay dunidu noo boobaysaa waa baraad liiye badda waxay axmaaradu u timin baylah bay tahay anna laba boglayntiyo waxaa ciilkaygu beeray cimrigayga oon badan waxaa booskayga yeelay baashaalka kayrkay waxaan uga basaasoobay boqolaal asxaabta waxay iigu bixi weydey waxaan qalinka buuggow duldhigay oo bamka u qaatay benderada waxaanu watagnoon duurka ugu baydhnay anigiyo bahdaydaba waxaa bacadka noo saaray birmedkeennu qudus baan rabaa inu badbaadshaa allahu akbar birmedkeennu qudus baan rabaa inu badbaadshaa rag ballabaynageeyow hadduu diirad laha boobo oo uu xaqiisii bulmiyo baadi daba joogo waynu wixii burinayay bari furdiida waynu boqolaa socdaa bacadka maantiiye waynu habeenkii berdiga dhaxanta biishaaye gurya lagu badhiistiiyo hurdiyo baydi iyo raaxo waynu aroos bilela iyo dumarka baadaa aga bararkay iyo daalkay iyo baahidii iyo oonka waynu sidii buurta iyo biru adkaystaa gaaladu bertii ay degtiye beledka ay taallo waynu abeenka oo bartegay saban ku boobaa jeeroo bamkaan rido ilaa baarma laga yaaco jeeroo yuhuudi uu ka baxo baydkii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam jeeroo bangigii washington bil la dhigan waayo baariis ilaa lagu dhex dilo boqol kun oo kaafin berlin ilaa lagu dhex dilo boqol kun oo kaafin baariis ilaa uu bakhtigu laamiyada buuxsho ladhan jeer asmaadeeda badan buugga laga waayo basanbaaska reer yurub ilaa beri la faalleeyo nimankii baanaan jiray ilaa baalka laga qooyo nabadbaad iyaa jeerman qudha laysla wada buuqo oo ay jisyada soo baxshaa nabaddu waa beene ballankeennu waa meel ninkii baqaya yeelkii sidii maanberiyo maanbilaa loogu kala baydhay ee midiba baal uu kace laysu bogi waayey waxa maanta baabkaa ku sugan ama bartaa jooga geesiga burkiisa u dubta ee baadiyahan jooga ee kayntan baadkiiyo hadhkale diinta baranaya ee maalintuu baas tamcana beleda oogaya iyo nacaskan buuryada qab ee bayse dhabanaya ee inuu iftiinkanu bakhtiyo buur walba u jiidhay laysbarayse maantii jihaad buunka loo tumaye buushiyo u saamaa u siday laba bandiiroode inay gaaladii naga baqdeen waxa bayaankiiya waataa dhulkii laga bannaday baaxad dalahaaye samaday sidii baala leybowda ka hayaa soomaalidu burjayleedihii iyo baawar gooniyehe taariikhda waa niman beddela berigay maagaane baqasiyo dulinaa geeri baan uga badheedhnaa boociyo rabdhuuriyo ilaa beledkii idaale bankacaatayedi iyo bannaantan iyo buurdhuubo bakool geesaheedoo dhan iyo webiga baashiisa baydhabo ilaa buur xakama baradi daynuuna intaasaa bakhtii gaalad iyo budulki tuuraa intaasaa bakhtii gaalad iyo budulki tuuraaye kaaraa burburay wuxuu u yaal sida bacaadka maxamuud bushaaradii heliya beydkii maansadee mar haddii hal doorkii bulshadu bixiyey dhiiggiisa oo ay abwaanadii birmaday baratay taagtiiga soomaalida barhkiinnaga hadhaan baaqu diraya burco iyo hargeys iyo berbera boorami iyo faafan diri dhaba bannaankeeda iyo beesha herar taalla buuhood la hawdiyo ilaa banankii gaashaama bandarada sanaag iyo galgala buurta golis oo dhan bayaxow ballada laaska iyo beledkii reer jaamac gobollada puntland loo baxshiya boqorradii yiili qandarbayla badhan iyo taleextani iyo boosaaso badda garaacad bookh iyo wardheer webiga baashiisa galgaduud bartay kaa xigtiya gobolkii baaruudda bartamaha shabeellooyinkiyo aagga beled weyne banaadir bakool iyo afmadow baydhabi iyo dhoobay balcad iyo kismaayo iyo jubbiyo gedi iyo baardheere beled xaawo luuqiyo wajeer barada mooyaale soomaalida bannaanka u kacdee bada haweydaartay goday baalaheed iyo dhammaan beledka soomaali barbaartii intaa joogtay baan baaqu dirayaa barbaartii intaa joogtay baan baaqu dirayaa ninba xaaligiisuba dhac iyo boob isaga yaallay waan booli mooye waqi beerray kala quudan ballan iyo heshiis lala galaa waa bar kuma taale ballan iyo heshiis lala galaa waa bar kuma taale bunduqay fahmaan xabashidii balagta dheerayde boobaha gariiriye dabka innagaga baydhaane soo wada baxaay waa jihaad baratankiisii afar ninoo bogyo laabtay iyo beerka ka heshiisay wax la yidhi col waa baaciyaan maalintii ba'ane biyana ceelka way ugu shubaan ma hasti baahnayde soo wada baxaay waa jihaad baratankiisii waa wada basaas maamulada beledka haystaaye waa biidhi qaatiye axmaar diinta baayacaye waa niman kitaabkii beddelay baaqiga ahaaye waa niman islaamkii ka baxay baaxadda lahaaye bishmahooda xaaraanta way ula badheedhaane bennalkoodhka gaaladu qortay bararka moodeyne badda iyo berriga kaynta iyo baadka iyo daaqa been kuma hadlaayee marbay baycad dhigayaane burhaan iyo deliil waxaa ku filan biixigaa wadee gurgurtana bannaankiiyo markuu medhiyey buurtiiba dadkii beri la'aa suu haddana baadhaleeyahay haddii aan bulshadu taa ka guban baadilkana diidin oo aan jihaad lagu ballamay biraha loo qaadan walle beledaa aan diidayaa wuu iska soo bixi
نمضي دوما قدما لا نرتد وراء أو تحن لنا همما
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa qaybihii khudbadihii laga jeediyey mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf markanna waxaad ku soo dhowaataan kelimadii uu goobta ka jeediyey malaaq maxamed nuur oo ka mid a malaaqyada golaha islaamiga soomaaliyeed alxamdulilah ilaahay tabaaraka wa tacaala mahadiyaan mahadballow i dhammaad aan la haynay alla tabaaraka wa tacaala aan ka mahadiyaan runtii ilaahay subxaana wa tacaala naga ladaysaday ummatul islaam wal iimaan ni weelay weliba ni weeli waa ummatul jihaad ilaahay tabaaraka wa tacaala na ahaysi alli ilaahay subxaanahu wa tacaala ma inka mahadayaane runtii qarni way bahanideelayn wa nus qarni wala jarana jarna ilaahay tabaaraka wa tacaala ma inha waafajiyey wakti jihaad ilaahay kitaabshay oo la tadbiiqiyo aayadaha ilaahay tabaaraka wa tacaala oo aayadu walba xukunja korsuununayna aragnay silin tadbiiqiya u aragnay alxamdulilah ilaahay aa ka mahadayaan ee ikhwa marka aan oo wakti haysana waliba runtii ee maylaha ku jeediya inta haddii culimadii ata waa hajeedi haddii noqobadii ata wala hajeediyeen haddii abwaanidii walba ma- ma dhaman waliyar oo dardaarama ee yaraa ka dare runtii ma soomaalida may kama maahdaase sa- sadar ma ugada su'aalo kodhan ee wal aragahay dadki reedkay fadhiya nooca kati kala duwan waa culimmadii islaamka gorodaay dadka muslimiinta ee gorodaayeen haan hortay fadhiya la midu waay runtii camalkan ilaahay lankii ku heroon runtii ilaahay tabaaraka wa tacaala waliba in badan ku hadalay lang miimbaahan ilaahay lamba miimbaahan adduunyadu usuu abuuraday dhulka hirkan usuu abuuray wala dhatiyo ka jaran usuu abuuray malaa'ig iyo bani aadan aba jinni iyo ansaa usuu abuuray runtii mayba lanaa xaqiiqada dhabta ee jarta ee fursada la haysada soomaalida aan baaqan jeediye soomaaliya ma siin lanaa xaqiiqada jarta geeka soomaalida dhammaati way la argi jaray niman hal inirig ii guraayano xornimo doonga ana guraayano lixdankii ii diriiri jaraan kitaab ilaahay miin diriri jaran soomaaligeeka godka galle lankii hataa dowladdii daaquudka haytim ogol gaalada diiddii soomaali ma jarta geek walba siinlanaa abuura haysanaan abuurkun u haysanaan dowlad islaami eh qiimo badan qabiilku horowdii daaquudku horowdii shirkinimaku horowdii yaa ilaahay tabaaraka watacaala na sii maylan laahu akbar waylana wal haka darsada war ubadka cada dhalli odayahow haddii aad oowadan alahayn ilaahay tabaaraka watacaala maadaamaka amri oo ilaahay leeyii infiruu khifaafan wathiqaala wajaahiduu biamwaalikum waanfusikum fii sabiili illaahi lilayi ilaahay jidyaylan welba ulus amba fudud amba adduunyika shuqloona ka ulusaado walkasta ka ulusaado ama daqownimo ka ulusaado ama ka fududaado way baa siinle ilaahay nacray ini dhallinyaradan iyo jilib uleeskan jilib fudeedkan bahan ilaahayna amri iyaalka diday haanu jihaadka handir haanuna adakin khaadumen haddii adan kaha kor intaasaan jeediyaan tan kale ma in sheegane ee dadka muslimiinka eh oo runtii khaarij adduunyadu ma aragnaya dibidaheeda ka nool oo aaminsan wara fiiri bogga xarakada leta dhaalaacada wali ku jara ogaada ubadka walaa baradaa ogaada magaalooyinka walaalka maamulaa ogaada maxkamada islaamka walaalka xukumaa ogaada dadka ogeeka oo rucan hadda waliba jara konton lix sano jara lanwiin ahaa adduunyaha ka noolay walbadan ha argi dowladihii daaquudka ha argi nolol biniaadanka dhaqamo ha argi dhaqanka curfiga soomaaliya ya gorode xaqiiqadii jarta dhab ee maysin sheegay geeka waliba jara kitaab ilaahay lanki shaku ku qabi kitaab ilaahay oo dhab ee oo qowlullaahi qowlu rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam oo la maamulaa soomaaliya ku jara حركة الشباب المجاهد الله أكبر الله أكبر يا حركة الشباب المجاهدين كجرة لكن حقيقة فضاو رون فضاو بوغشن كوي قبل الصومالي الكوكو محكمة إسلام كان سيادوي دات كان عرقوي ميلنا إلهي تبارك وتعالى كو أتصداني إن إلهي تبارك وتعالى دات كفردي ومسلمين تي أهل إيمانك إن إلهي هنينكيو إلهي قرب هنيكسي هنيسيو قالوا نوصل بربورين ميلنا إن شاء الله maylanaah dadkana dheegaw ama maqalkaana dheegaw ama dheega doona ama nacaraga doona ikhwaana inta barwaaqo yaal ilaahay barwaaqadiisa yaal ha ka kulma oo ninka kooy garabnaysiiye inay ka dhammaanma fadaan ilaahay ha tuugaan allaahuma yaa muqallib alquluubi thabbit quluubana calaa diin diin islaam wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu قدما نمضي نعلي في الكون لنا علما عن أمتنا نجلي ليلا ساد وظلما waa hagaag markan aan eegno tixdii uu goobta ka tiriyey abwaan nageeye cali khaliif wuxuu yidhi khadarow gunuuna catashiga goodi hadalkayga gudcurkiiyo habeennimo niyada waan gurxamayaa ee gogaygoo labaatana waxaan ciil la gemi waayey ama aan geliilyada qalbiga gooni socotoobay gedhka labada daan iyo waxaan guudka ka ciroobay dhafooradu waxay ila goteen gubiya caadkeeda gumaysigu itaalkii wuxuu tacaddi geystaaba wuxuu soo gurguurtiyo wuxuu ciilna geliyaaba wuxuu gaaf wareegiyo wuxuu gobolla haystaaba gocor iyo magaan iyo wuxuu nacas ku guuraaba hanad iyo nin geesiya wuxuu gebagabeeyaaba wuxuu goolibaadh iyo dagaal gaalla bixiyaaba wuxuu gaadmo iyo weerar iyo guluf aloosaaba ama labada goorood waxay ciiddu gubataaba hadba wuxuu ujeeddadan guraacan sii gurguriyaaba hadba wuxuu ujeeddadan guraacan sii gorgorayaaba garab iyo walaaliyo wuxuu xulafo goobaaba gacantii cadaawuhu hadday gaadhay halistii iyo badda garaacad iyo xeebahay galabta joogtaa ee geyigeennii waa taa la dhacay gebi ahaantii goldolooladiis iyo dhibtana wuu gudboonnahayee gaalkiiyo shisheeyuhu intuu guudka naga haysto giddigeeda duunyada intay taallo godobtaydu geerida ninkii diidayo gocasho waa liide anna gaabin maaye runtaan soo gudbinayaaye hadba waxaan intaa goobayaa himiladii guude geeraarka iyo luuqdu geeraarka iyo reenku wuu helay godkiisiiyo waa hadal guweyn iyo tixaan laga gayoonayne garnaqsiguna waa meel shishiyo ereyma goobaanee farriimuhu galbeed iyo jigjiga badi ha gaadheena gurya saba hargeysiyo burciyo tan iyo gaashaamo gobollada nugaal iyo sanaag udubka gowdiida xamar goonyaheeda iyo jubbiyo geda ha dhaafeene goda iyo ilaa labada webi iimay gudaheeda ama gaarisiyo faafan iyo herar ha geeyeene hadba geesi soomaaliyeed ciil ha geliyeene gobannimo inay durugsan tahay gama ha diideene gunaadkii fogaadiyo tashiga garab ha siiyeene gocondhooyin sii raaga iyo nabar ha geysteene soomaalidii gamashidaan godob u haystaae ummad yahay gumaysigu ka dhigay goosan kala yaacay ummad yahay iswada gowracdee dhaaxba kala guurtay ummad yahay gacmaha laabatee goob xun ku habsaantay ummad yahay halyeygii guntaday garab ka soo waayey ummad yahay geyigii ay lahayd laga galoofeeyey ummad yahay gabbaan raacday ee geesi ka irdhowday ummad yahay guddoon jilicsan iyo gocor ka soo daashay ummad yahay dareenkii gudhee jeer gilgilan weyday ummad yahay gabnowdee hankiyo garashadii weyday allayle shisheeyuhu gunnimo gacanta noo saariye alla ilaahe siday noo galeen gobi ma yeesheene alla ilaahe dagaalkani ka gudub wariyo geeraare alla ilaahe wixii goonyo lumay waanan garanayne alla ilaahe haweenkii goblamay cidinma goobaane idinka ahankeennii gebiyo himiladii guude hiyigeennii baa gaabiseen gebi ahaantiine gobolaysi iyo meel sokaa garasho moodeene xabashiga galbeed iyo axmaar kuma gumaysteene goonyaha intay kaa maraan gibir ma qaateene gardarrada la eegtiyo dulmigu xadhig ma goosteene geyigiiyo dhulkii aad lahayd gacal ma waayeene shisheeyuhu ma gaadgaatiyeen gu iyo jiilaale gurigii hargeysiyo burciyo gobolladii saaxil gaaladu sidaa kuma degteen xamar gunteediiye reeruhu ma sii kala gurteen mid iyo gaarkiiye hadba gooni iyo gooni iyo gobol ma sheegteene gobonnimada kuma doorsadeen maalin gelinkeede ina kala guraay iyo qabiil laguma guuxeene taladooda gaban liita iyo gocor ma haysteene iyagoo gabaahiir fadhiya lama garaaceene goldoloolo ceebeed wakhtigu kuma gufeeyeene gadac iyo ninkii dhiig lahaa lama gujeeyeene hadba geesigii ay dhalaan cadowma gaateene hanadkooda muu gowraceen gaado soo dhacaye anigiiyo halyeeyada guntaday ga- garab ma weyneyne guubaabadaydi iyo murtida lama giriifeene dhallinyaradu gooh iyo ilxumo kuma gaboobeene ma gabaabsiyeen yoolashii gudaha weynaaye taariikhdu meelaha gurracan kuma gorfayseene abtirsiimo guud iyo tolnima tahar ma gooyaane xaajadan gayaan iyo tol iyo gacal isdiidsiisay xaajadan in uur wada gashiyo hooyo kala geysay xaajadan irmaankii gudheegee la dhaqan waayey xaajadan gunuunaca tashiga hanaadgeliiliyooday xaajadan gondaha laabatee dib u gawaan raacday xaajadan halyeeyada guntaday godad ku soo hoysay xaajadan raggii gaabisee geesi ku idlaaday xaajadan adduunyada guracan geeri laga doortay xaajadan sidii loo goblamay uun ka wada gaadhay waa xaajo guud iyo dagaal abidma guuraane waa geeddi dheer iyo jiday godobi taallaaye gundhigeedu waa diinta iyo aayad gooniye gedgadoonka kama dhowrsatiyo geeddi nololeede haddaan gudaha soomaaliyeed dib ugu soo guuro nimankii axmaarada u galay garacyadii leexday kuwii gorodda laalaadiyee diidnay garan waayey gaalada kuwii raacay ee gacal walaalaystay waxbayay xaqiiqada ka guban gabanno shayddaane waa hadal gu weyn iyo su'aal godob la'aaneede kala gurashadii weeye iyo mid iyo gaarkiiye gaaliyo islaam baanu nahay labada geesoode anigiyo kunkaa guute ee taagan garabkaygu gurmadkii rasuulkaanu nahay geeshkii nebigeen allahu akbar kala gurashadii weeye iyo mid iyo gaarkii iyo gaaliyo islaam baanu nahay labada geesoode anigiyo kunkaa guuto ee taagan garabkaygu gurmadkii rasuulkaanu nahay geeshkii nebigii iyo garabsiga xaq iyo diinta iyo samiir wuxuu gooyo waxay guushu noo saaran tahay geylan diriireede nin kastoo sariir dheer ku gamay gaadhi kari waaye gaashaan biriya baanu nahay gumuc afkiisiiye waa noo go'aan dhimashadii iyo geeri sharafeeda gacmo wa- laaban waa been ninkii guul ka daydayeye gobonnimada waa dhiig ninkii goosan karayowe gumaysigu bilaash kuma tagiyo geriyo iilaafe garowshiiya iyo waa ku ceeb waa gudboonahaye haddii aan xeryaha loogu gelin dib uma guuraane niman yahow muddaa gaaxsateen godobi taalkiine dhaaxaa dareen gaamuriyo ciilna geliseene dhaaxaadna kala goosateen nin iyo gaarkiiye ga- dhaaxaa gantaaliyo hob culus nagu garaacdeene dhaaxaa waxaa geysateen lay gabbaanadaye dhaaxaa habeen gowracdeen geesi diriireede dhaaxaa gacmaa naga xidheen gaabsi nololeede dhaaxaa gabbood nagu fasheen labada gooroode dhaaxaa xusuusaha gunnimo noogu tiriseene galoof noqotay saadaaladaa xoogga geliseene soomaalidii gamasanay tuuro gibishiiye hadday ficil la wada guuxayaan gebi ahaantoodii guri diirran gaaf iyo aroos sarar la geedeeyey gelbis magac leh haasaawo guur gololo maariina nimanbaa haweenkii ka go'ay gaaridii dumare nimanbaa garbaa iyo dushiyo guudka buuxsadaye nimanbaa gasiinka iyo hurdada geeri dhaafsadaye good iyo abees iyo madb- masbay godad la jiifaane geedaha waxay ugu jiraan himiladii guude guclo orodka iyo reenka iyo guura bahalaynta gaashaandhigoodii arliga looga wada giigiye gulufkii nasaaradu ka baqay gobolladaydiiye golis iyo ilaa xeebihii iyo laamow gudaheeda guban iyo ilaa hawd raggaa loogu geli waayey nimankaa adduunyada gilgilay labada geesoodba tallaabada hadday gaabiyaan lama garaabeen niman baa garaadaha u xidhay geeshka soo kacae macallimiinta aan sheegayo wey ee raggan aan le waxbay gelgileen iyaguna iyaga soo gelgelay wa niman baa garaadaha u xidhay geeshka soo kacae midhahoodii bay guranayaan gooshkan maanta ahe waa macallimiintii geyiga guusha ku lahaaye gacmo furan abaal guunah iyo ficil maguuraana gacaltooye iyo waa salaan gabayga joogaaye waa hadiyad gaar iyo tixay gobi lahaa taaye iyagaa gudoodiya habeen jiidhay geedahae iyagaa guddoonsaday dilkiiyo gumuc rasaaseede guubaabo kama maaranti iyo xil iyo gowdiide gaagaabsi iyo feejignaan meel isugu geeya duruufuhu hadday gamashiyaan geedlab ku ahaada gaadmada cadaawuhu mallagay runuga gaashaanta gedgadoonka iyo waayihiiyo samir isgaadhsiiyey waxba arartuyo iila gudbina waxaan ku soo gooyey nin kastoo hamiga gaaban iyo gocorka soo daalay ama kii gunnimo diiday ee waajib gudanaya ama kii wanaag goobayee qaran u guuxaya ama kii geliilyada qalbiga gocasho ooyaya ama kii hankeennii godmaday hoos u gubanaya ama kii u gaajooday ee golongolcaatoobay ama kii duruufahan la galay gooni socotoobay ama kii dagaal goostay ee geliyey maankiisa ama kii guhaadiyo afxumo badiba loo geystay ama kii geyigii uu lahaa ciil ku gemi waayey ama kii colaad gaaxsadee godob la soo toosay ama kii go'doon lagu xukumay gaadhna lagu meershay ama kii gar eexiyo dhibiyo anafa loo geystay ama kii guhaan loogu daray aamuskiyo gooha xabsiyada kuwii lagu guree seeta lagu giijay garbaduub kuwii loo xidhxidhay meelo kala gaara inta magaca guud iyo hiigu gacal walaaleeyey giddigeedba soomaalidii laga gol roonaaday niman yahow run gowdiidde baan idin garwaaqsiine gocashadu ma fiicnee dagaal wow gudboonnahaye gumaysigana daashaday markaan gees walba u eegay golo joogsi iyo waa bilaash gogol la seexdaaye gacmo dhiigle iyobaa isxiga guusha nololeede guddoonsada waxay noo ballana geelan dareereed قدما نمضي لجهاد قوم الكفر الأوغاد من ملأوا الأرض فساد وبها عاثوا جرما waa hagaag markana waxaad ku soo dhowaataan suldaan xaaji cabdulaahi axmed maxamed suldaanka beshagarre الحمد لله إلهي اسكم هدينا إلهك نأبور نعمة الإسلام والإيمان نقل السد الحمد لله إلهك اسكم هدينا أود أو أن كلغان مسلم سكيال كرنا من لها وها إلهي نكرر إن أن مسلم نقلنا إسلام أن نقلنا مجاهدين أن نقلنا يا إلهي نكرر الحمد لله إلهك اسكم هدينا الحمد لله آه نقبضي سومالي كمن هاي آه، jihaadka kan qeybaa ka leenahay qeybka unu ka leenahay doorkan un qaadanay salfada doorkan un qaadanay wah walowba آه، aayad baasaa ka degto walaqad akhada allaahu miithaaqa bani israa'iila wa bacatnaa minhum itnay cashara naqiiba waqaala allaahu inii macakum lain aqamtum الصalaata wa aataytum الzakaata wa aamantum birusulii آه، waxaad sheegtaa nuqobada markay salaada ay tukudeen zakada ay bixiyeen rusushin ay u gargaareen haye nuqobadaasa ka midna insha allaahu horna waa u ballan qaadna haddana waa u ballan isu ballan qaadnaa in gaala hasnu daandaansanna gaala oo afeed u nasri raacna gaala sil iska dhelilahay go-aankan unus qaadanay intaasoo bilood anagoo toddobaatan sharnahay maa u tababarisheena gaala sid iska dhelihay u tababarisheena gaala horta langa adigu isfahanayo langa amkus adigu isfahanaya waa iska dhici karaa mahmad siyaad barre ee ulumadu keedi saar rag iyo habar shibuga u dhamey rag iyo habar shibug yuusiikum law aytas aqriga sidaasaa u dhamey ulumadu ma ka ataa ilafitira makaan ile fahanka baa maqnay burburana iyo lama kirliha madakis kada shili kara lama kirliha madakisa kakooye waa lu dhoofi halkale maraykan ay waryaa kan mayki aan ku dere ko masaakiinka iso kan mayki aan ku dere hebel hebel aa lera ki alqaacidada kaaske soo kan maak kii lacag madakis lacag lagasii shar laga kooshar soomaala way dadka madakis kooshar malka bura malka bura aragne ka adoon ilaahay keene yamamad siyaad bar ku burburi ilaahay dadsanuu dhaabihey oo oo mujaahidiin ay oo jihaadis oo oo dadka booriyin dad guri dhexdiska tababareena la sheeqe oo aadan haash eeri usod ilaahey khayr allaha siiy jannada ilaahay jannatul firdaws aanu horshirin alla keli ayaa jihaad dhig kagalsa u marin haye maana ma hayaa lahad maana waa taala nicmi taa lahad maana alxamdulilah ilaahay jihaad waa kor yeelay haddii rigfada leh jihaad hadda gaalan ilaahay ba ibi gaal in is jabto salkareeyaayna ilaahay qur'aankiis ba ka sheeqa leeyahay qul liladiina kafaruu satuglabuuna watuhsharuuna ilaa jahannama wabiisa almihaad gaala waa igtahayba malahab ilaa ilaahay aayadiis ba ka sheeqa leeyahay gaala haddii gaalo la racay oo gaalo hadaleed la yeelay wax la qaado karaayba ma aha wax la qaado karaay oo hadaleed la qaado karaay ma aha ولقد رأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام سيدي هولها اللي متى إليه يري ونما دتك دكرنرت قال دت بما أيب هول اللي متى باي بلك إيسا أستاذ سوبيا يوسنوه كنو كان راعو زيراي كتابك إلهي سادشيني يا الله واسسورة كلمة قدما نمضي نعلي في الكون لنا علما عن أمتنا نجلي ليلا ساد وظلما ugu dambeynna waxaa lagu soo qaadanayaa muuqaalka mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf abwaan cabdiwaaxid cali gamaadiid السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخياري بقول فرحضوض بيسو كيفولي شلي ninaan la sheekaysanaya waxaan ku yidhi waxaa laga yaabaa macaskarkeenna in sheekh bashiir loo bixiyo manaan ogeyn markaan waaqaca akhriyey iyo toyga lagu jiro aad baan ula qayrooday imika ciddii soo bixisay allaha barakeey halkuu ku baxay baan ogaa haa loo- looma helin maalintii gaal baa sidaa iskaga taagay wejiga waa kan raggiisi ها رجيسي واك فرحة فرحة كلنا وين راعانو فربضن ون أخرين هلكن ما أنت كتيرة تبانو دقنايا وحان هذا الكوشي لا قبل كومن بان إلى هيدم كي كوشي جاية هدان رار تقوبا بيو قولو للو يالين murti wada garooma haddaan gaalo lagu ceelin oon laashin miciyu goteen geedka kala yeedhin inan gabaygu xubin yeelanin yaan la garan waayeen raggam iyo waraabi kullumee godolla seexdaaye labaduba garnay lala rabiyo geeri wow halise go'a waxaan u lulayaa inaad garato waayaaye nadigaa gabbaan lagu dhuftaa gaabshay weligee ninka gamacsano uu toosadaan ku golleeyahaye iyadoon guyaal badan jihaad gaalo lagu qaadin marunbuu nin geesi jaraa guray sidiisii waa kaa dabku godana shiday gees walba u fidaye afrikoo dhan waa kaa gilgilay gebi ahaanteede garaadiyo wadaadiyo abwaan laysku soo gaadhiye garba siman wataa loogu riday gala qurunley irmaaneeye wuxuu gaasiraa nimaan u gaadhayne golisiyo halkiyo laamubaan gaal ka sanyadaye intaasuu halyaygii gudnaa gaadhka ka hayaaye halyayga gudani waa mujaahidka waa ninka diinta u heliye buryaqabkan oo ninka diinta u helin waaye intaasuu halyaygii gudnaa gaadhka ka hayaaye guuldarruu ka dheefaa ninkii godob walwaashaaye gashigeenna dalalkii siduu gaadhay ololkii gurya ba'ay hadday taagan yihiin gobolladoodii imikay gefkoodii hayaan gumaradiisii haadka ku goobyaalayo gabasle waa noole haasaasahaa lagu gartaa gugacan ba arkaaye waa gul allaha waaxidka laga guddoontaaye gaalada haddaynaan ablay qoorta kaga goynin gefka inaanay kaa joojinayaan la garan waaye gefka inaanay kaa joojinayaan la garan waayen niman geel aqoon baa ku dara gumis weligee guudaan dil waa laga hiraa sidigta gooraane guudaan dil waa laga hiraa sidigta gooraane iska daa inuu garab helo duubu gelisaane gala raaca baalkiisu waa gowrac ugu duuge inuu adiga kugu gura waa guldariyaceele nimankaasi inay gaalayin yaan la garan waayen inaan gacanta kaga cilbaxnan ayaan la garan waayen mar haddaanan guulaa baxshe gabay ka afaynin waxbayaanan guulamayo gugucu yeelaane waa inaan ujeeddada galoongoloo la reebaaye mar haddaad guddido weerar iyo gaala inaad layso mar haddaad guddida weerar iyo gaala inaad layso gembioo ka gaashaamoo gaaddanna u raace markaad guduubu lishaamaysana geed isugu toosi goortanaa la hiishiya wakhtiga gaaladu isdhigato marna sidaa gorilaa u soco geesahana fiiri marna sidaa libaax gooman iyo aarka ugu gaatan dhufayisgaad gashaba kii ku xiga gibin ilaalayso guruxyada ka toogiya wadna gacan ayay qaadeen gubabadu ninkii ficilabay qira gelisaaye inuu nacasku hootada gilgilo waa habeen gudaye inuu nacasku hootada gilgilo waa habeen gudaye abhingaalku kaagama tagiyo waad gardarantaye gowracu fahmaya inaad marisa galleefe gacmo hoorsigiyo qoofka waa lagu gumoobaye gidhliganka inaad qaadataan yaa la garan waaye
guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafreebka wararka oo gebiyahaan baan ku soo qaadanay mu'asasada alkataa'ib oo galabta faafisay qaybta afaraad khudbadihii laga jeediyey mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf allahu naxariistee assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا بالعلوم نقتدي بها مشاعرنا لننطلق wargelin muhiim ah idaacadda islaamiga ah ee al andalus waxay ku wargelinaysaa dhammaan wilaayaadka islaamiga ah ee koonfurta iyo bartamaha soomaaliya in idaacaddu ay qaban doonto tartankii ramadaanka ee looga bartay bisha barakeysan ee ramadaan sannadkan kun afar boqol lix iyo afartanka hijri insha allahu tacaala tartanku wuxuu dhex mari doonaa koob iyo toban majmuuco oo ka kala socda koob iyo tobanka wilaayo oo kale ah gedo jubbada dhexe jubbada hoose baay banaadir shabeellada hoose shabeellada dhexe bakool hiiraan galgaduud iyo wilaayada islaamiga ah ee mudug haddaba dhammaan wilaayooyinka waxaa lagu wargelinayaa inay sii diyaarsadaan majmuucada uga qaybgelaysa tartanka nidaamka tartanka oo ah nidaamkii hore loo yaqaan iyo faahfaahintiisa gadaal ayaan ka soo saari doonnaa insha allah wixii tafaasiilah intaa ka badan waxaad kala xidhiidhi kartaan nambarada kale ah eber lix hal hal soddon iyo saddex sagaal sagaal siddeetan iyo saddex ama nambarka kale eber lix labo saddex sagaashan iyo labo siddeetan iyo siddeed siddeetan iyo toddobo وبالله توفيق